This is VOA 1, the hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa axad sagaalka bisha maarj sanadka ka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddii saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal duqaymo ah oo lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaashii ugu waaweynaa kooxda al-shabaab ee bartamaha soomaaliya
dhagarqabihii ugu weynaayey gobolka shabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhignaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey ninkaas ayaa isagoo ku sugan ceelbacad duqeyn ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen halkaas ayuuna xoo ahay ku baktiyo naftiisa ku waayey
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ee la dagaalanka kooxaha daacish ee al-shabaab iyo warbixin ku saabsan shacabka magaalada mandheera oo ka mudaaharaadaya koronto la'aan soo wajahday magaalada xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida aadanaha ee kor kala socda xaaladda suuriya ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan kun qof lagu dilay isku dhacyo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid a dalka suuriya isku dhacyada ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda cusub ee suuriya iyo xoogaga daacadda u ah madaxweynihii xilka laga tuuray ee bashaar al asad wararka ayaa sheegaya in dadka la dilay qaar loo beegsaday heybtooda oo ah inay ka soo jeedaan qowmiyadda calowiga shiicada ah ee laga tiro badan yahay ee suuriya kooxda xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa fadhigeee fadhigeeda uu yahay dalka ingiriiska ayaa dilalkii maalmihii lasoo dhaafay ku tilmaantay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee suuriya ka dhaca tan iyo bilowgii dagaalka sokeeye muddo hadda laga joogo afar iyo toban sano dadka rayidka ah ee la dilay ayay kooxda ku sheegtay inay gaarayaan toddoba boqol iyo shan iyo afartan qof kuwaasoo ay sheegtay in lagu dilay rasaas afsaar ah dadka kale ee dagaaladaasi lagu dilay ayaa isugu jira boqol shan iyo labaatan ka mid a ciidamada dowladda iyo boqol siddeed iyo afartan ka mid ah maleeshiyaadka mucaaradka ah iska horimaadyada ayaa intooda badan ka dhacay magaalada latakia biyihii iyo korontada ayaa laga jaray inta badan magaaladaasi oo ay degan yihiin dadka shiicada ee calowiyiinta suuriya dowladda cusub ee suuriya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo ka jawaabaya weeraro uga yimid haraadiga ciidamada bashaar al asad ay markaasi weeraradaasi la beegsadeen iyadoo dilalka aargoosiga ah ee la sheegay inay dhaceen ka dhaceen latikana ku sheegtay ficillo ay sameeyeen shakhsiyaad isku dhacyada ka bilowday oo bilowday khamiistii ayaa lagu tilmaamay caqabadii ugu horreysay ay gudaha ka wajahayso dowladda suuriya saddex bilood kadib markii ay awoodda xoog uga tuurtay qoyskii suuriya muddada dheer soo xukumayey ee reer asad madaxweynihii hore ee xilka laga xayuubiyey ee kuuriyada koofureed yoonso yool ayaa sabtidii shalay xabsiga laga sii daayey maalin kadib markii ay maxkamad ku taala siyool baabi'isay xarigiisa islamarkaana ogolaatay in maxkamadda lasoo taago isagoo aan xirnayn kadib markii uu ka soo baxay saldhigga ah, la- lagu hayay oo u dhow sool ayuu yoon u gacan haadiyey una rukuucay taageerayaashiisa oo ku qaylinayay magaciisa isla markaana lulayay calanka kuuriyada koofureed mar- iyo maraykanka yoon ayaa intaasi kadib fuulay gaari madow oo uu u qaaday gurigiisa oo uu ka degan yahay magaalada caasimadda dacwad oogayaasha ayaa dacwad ku soo oogay kadibna xiray bishii januari ka gadaal markii ay ku eedeeyeen dembiyo ay ka mid yihiin amarkii deg dega ahaa ee uu geliyey kuuriyada koonfureed saddexdii bishii disembar ee sanadkii hore tallaabadaas oo waddanka gelisay qalaaso siyaasadeed oo mug weyn mudaaharaadayaasha baarlamaanka oo u badan liberaal ayaa yoon codka kalsoonida xilka kaga xayuubiyey arrintaasoo horseeday in laga mamnuuco xafiiska maxkamadda dastuuriga ah ayaana ku doodeysa in yoon si rasmi ah shaqada looga ceeriyo ama dib loogu soo celiyo haddii ay maxkamadda ayido xilka qaadistiisa muddo laba bil gudahood ah ayay dadka reer kuur dadka kuuriyada koonfureed kusoo dooran doonaan madaxweyne cusub dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in horjoogo sare iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab lagu dilay howlgal duqeymo ah oo gelinkii dambe ee shalay ah ay iyaga iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka balcad oo ka tirsan aaniraade deegaanka ceel bacad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab ayaa isagana bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi isagoo ugu baaqay qeybaha kale ee bulshadana mid la mid ah kaalintaasi inay qaataan duqeymaha oo ahaa kuwo culculus ayaa ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo horjoogayaasha lala beegsaday la sheegay inay ku abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan salgiyo ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin aagga uu howlgalka ka dhacay weerarka duqeymaha waxaa fuliyey milatariga soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya abuukar maxamed xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgalka duqeymaha ayaa sheegay in lagu dilay yuusuf dhegnaas oo ahaa horjoogo sare oo kooxda u qaabilsan gobolka shabeellaha dhexe iyo xubno isaga la joogay
Ee, waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaareyno ilaahayna uga mahad celinno dhagarqabihii ugu weynaaye gobolka shabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhignaas oo ahay nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey gaar ahaan dadka ku nool runugood iyo cadaanlixi iyo cadcadey ceel- ee, ceelbacad iyo tuulooyinkaas iyo guud ahaanba shacabka soomaalida ku nool shabeellada dhexe ayuu dhibaato ku ahay ninkaas ayaa isagoo ku sugan ee, ceelbacad duqeyn ku haleele- ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen iyo saaxiibada caalamiga ah oo iskaashanayo halkaas ayuuna xoo ahay ku baktiyo naftiisu ku waayey sidaasoo kale shan dhagar qabe oo martuu ahayd ayaa ayagana ku dhaawacma halkaas oo raggii horjoogayaashii kala ahay oo ka shaqayn jiray gobollada dhexe iyo shabeellada dhexe
afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in intii weerarkaasi ka badbaaday oo ka tirsanayd kooxda shabaab dhaawacooda duqeymo kale lagula beegsaday deegaanka galcad ee gobolka galgaduud iyo in ujeedka howlgalkan oo dib loo cusboonaysiiye uu yahay dhammaystirka ka adkaanshaha kooxda oo maalmahan bilowday weeraro gaadmo ah oo ay ku beegsanayaan ciidanka xoogga dalka gaariyaa lagula cararay raggii ayaga ahay dhaawacii iyo xoo ahay istaafyadii la socdo labaatan gaaraaye haddana duqeyn kale ayaa haddana lagula dhiftay ee, degmada galcad ee gobolka galguduud meel u dhow waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareen xilligan inay cadowga soomaaliyeed ee argixisada ah jab weyn oo gaaray howlgalkan ayaa xoo ahay dib u cusboonaaday waxaana rabnaa ujeedkeedu uu yahay howlgalkan inuu khawaarijta alhabaab s- maalmo kooban ama muddo kooban lagu afjaro shacabka soomaaliyadna dhagartooda looga dulqaado waxaan leenaha marka bacda maa acdaadii ugu waaweyneed ee ka shaqayn jiray gobolka shabeellada dhexe iyo gobollada dhexeba ay burbureen ee, qof kasta oo waddadaas martana waddadaas ayaa u dambeyso ama waxay ku baxayaan gacanta geesiyaasha ciidamada qaranka ama ciidamada deegaanka ama duqayman la mahadiyey ayaa ku dhici doono eh, si shartooda ummadda loo dhaafiyo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dagaalada ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa bogaadiyey kaalinta haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dagaaladaasi xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan u jeediyey qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo xalay uu kala qayb galay munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ee siddeedda maarj oo xalay ka dhacday magaalada muqdisho wuxuu ugu baaqay qaybaha kale ee bulshada inay qaataan door la mida midka haweenka ee la dagaalanka kooxaha shabaab iyo daacish
gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaan ha layga gaarsiin boqol iyo toban iyo afartan ku salaamaya waana u bogaadinaya waana u mahad celinayaa meel kastoo ay joogaan dadaalka ay muujiyeen ee nafurnimada ah ee ay u- ugu garab istaageen ciidamada qalabka sida iyo macawisleyda intaba ee dagaalka kula jira argagixisada haddii ay yihiin kuwa calmiskaale dagaalka kuga jira iyo haddii ay yihiin kuwa daarunicmo iyo maxaanku raha alkowthar iyo beero yabaal iyo caligurey uga jira haddii ay yihiin intaba dhammaan meel kastoo furan ah oo maanta ciidanka qalabka sida ay dagaal uga jiraan waxaa yaallo hadiyad gabarh soomaaliyeed ay dhiibtay oo ay magaalo ka dhiibtay ama ay geysay ayaa taallo waa waa ku mahadsan yihiin gabdhaha soomaaliyeed garab istaagaas gabdhaheennu markaa sidaas ayay qayb aada iyo aada mu wacyigelinta iyo maxaanku ihahdaa iyo dhiirigelinta ka sokow garab istaagga intaa la eg ayay gabdhaha soomaaliyeed muujiyeen meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo waana bogaadinayaa waana u mahad celinayaa waajibkaas ay guteen dadka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay allah garadsiiyo xilkaas iyo waajibkaas gabdhaheenna ay garteen annay guteen oo ay si fiican u qabteen gabdhaha soomaaliyeed waxaa wanaagga ah iyo hor u socodnimada ah ee dalka uu ku tallaabsanayo oo dhan qayb weynay ka yihiin waxaan rabnaa marka gabdhaheenna kuwa raashinka qallalan ciidanka u diyaariya ee afar iyo labaatan saac jikada ku jira ee dubaya maxaanku dahdaa muxuu ahaye buskudka qallalan ee ciidanku qaataan ee xirxiraya ee isku daraya kalluunkii iyo buskudkii iyo ku- timirtii iyo wixii dhan inta isku dara bac ku xira askarigu inuu muddo dhan uu ku noolaa kara ka soo saaraya waa mahadsan yihiin ha sii kordhiyeen howlgallada duqaymaha ah ee soomaaliya ay la kaashanayso saaxiibada caalamiga ah iyo sida isdabajoogga ah ee madaxda ugu sarraysa dalka ay maalmahan uga hadlayaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey ay dhaceen dagaallo xoog leh oo ka dhashay weerar gaadmo ah oo kooxda shabaab ay ku beegsatay fariisimo ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe shacabka ku nool magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maalintii saddexaad ka mudaharaadaya koronto la-aan ka jirta magaalada taasoo keentay in dadka ay u tallaabaan magaalada xuduudda saaran ee soomaaliya ee beled xaawo si ay u helaan biyo qabow halka goobaha caafimaadka ay qalabkooda baaritaanada ay geeyeen magaaladaasi beled xaawo ee dariska la ah magaalada mandheera si ay u helaan koronto ay howlahooda kusii wadaan wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan noo soo diray
gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya dibidhacyada ugu faraha badan ee ka jira waa koronto la-aan waddooyinka oo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari aanan ahayn kuwa laamiya isku socodka guud ee gobolkana inta badan hakad kala geliya xilliyada kala duwan cabsi dhanka amni darrada iyo weliba xaalado kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah nimaya waxaan leenahay dad meeshaan waa dad ku dulmana nahay reer meelaha haddana waan dulmanahay dulmigaas asaga ahay aakhira dadka la su'aalaya dadka madaxda wa usgafana u sarreeye adaa lagu su'aalaya dadkan shacabka adaa mas-uul ka ah ayaa dadka la su'aalaya ad ka mid tahay ilaahay uu su'aali doona maalinta yowmalqiyaama shacabkaada u soo jeeso dhibaatada hayso ka warqab Yum- su- eh, waxaan leeyahay madaxweynaha eh, ruuto meeshaan waa imaaday wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi waxaan samaynayaa mar dambe istima inkama tegaysu dhahay haddana istima waa maqanta iyadoo rabadaan lagu jiro maalin dhaxaas maxaan arkay rabad marku bilaabanay waa tahliyeynaya dadka muslimiinta ah waa u soo tahliyeynaya magaalada mandheera waxay ku waabariisanaysaa isbuucyadii lasoo dhaafay korontola-aan baahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalkani kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay in gobolka waqooyiga bariya dalka kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu bannaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada mandheera kaasoo looga soo horjeedo koronto la-aan baahsan oo ka jirto waa dhammaanay dad nool ma nihin marka dadki mandheera allah u raxmada balaxa way daba taagan yihiin la socdaay madax ma qabna madax ma qabna madax mb male kaansoole male macankuraa gafana male odinoo hadlaa male kaansoole waana laha suuqani waa bani waa bani waa magacayda waxaa la yidhahdaa mudane cabey macallim xasan oo xaaj cabey loogu naaneeya waxaan maanta halkan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto lagala yahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xawla yidhahda maalintii dhagax loo doonta magaaladii mandheerana weligeed ay dowlad lahayd oo kenya ka mid ahayd ka la sheegahay oo maanta mandheera yaallana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matooraheena la yidhi ma shaqaynahayaan xildhibaanka bariga mandheera laga soo doorto mudane xuseen weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan layaa haatan dowladda dhexe iyo weliba wakaaladda tamarta ee dalkani kenya loo yaqaana k b l c ay ilaayaa haatani ku guda jiraan cod isbuuca soo socda dhammaadkiisuna lasoo afjari doono dhammaan xaaladaha koronto la-aanta ee ka jirta kauntigaasi mandheera marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta hadduu ilaahay nafta nagu sama aniga beryahanba ma nasanin oo arrintaas ayaan ku jiri waxaana hadda lay ballan qaaday insha allahu ilaa iyo sabdi axadda in lagu soo gabagabayn doono arrinta setimarka mandheera insha allah setimarka kulley hadda mashiin cusub hadda lama keenaaya waxaa la hagaajinayaa mashiimihii hore oo labada ahaay oo two point five iskugu imaanayay iyo kuwii kale oo ayagana ayaa la hagaajinayaa marka dhammaantood haddii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayay u shaqaynayaan waana dhammaantood waan arkay madaxda wasiirka b s ka c e o ga dhammaantood marka arrintaas ayaa laga shaqaynahayaa combany weyn oo la yidhaahdaa car and generals ayaa hadda awardka la sii oo contractada lagu sii in sida ugu deg deg badan spayaska ay geeyaan iyo engineerskooda oo arrinta la dhameeya waxaa kaloo marka aniga aan daba socdaa oo insha allahu budget in la budget gareeya mashiimo kale oo ayagana mar walbaba standby ah magaalo intaan la eg oo headquarter ah ma dhici karta in mashiimaha ku shaqaynaa bis ay ku ekaato waxaa loo baahan yahay bakab wax la dhaha bakab mudane xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dowladdu ay dadaallo fara badan muujinayso la keenayna magaalada mandheera matooro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan balse waxa uu sheegay in dowladdu dhankeedu ha haatani ay xil iska saarayso waa la socdaa in banaanbaxyo ay jiraan runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maaragtay iyo sitimirkilaanta ka jirta waan la socdaa in buulaxa loo raadsanayo aiska iyo maaragtay loo raadsanayo waan la socdaa arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa iyo habeenkii aan la socdo ilaahay xaggiis ka imaaday runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan laakiin runtii xoogaa mashiimahan oo hal mar ee saddex mashiimood hal mar halaabaya waxaan ugu eensanaynaa in maintenanceki ama sida in looga shaqeey la rabi inaan looga shaqaynin ayaan ugu eensanaynaa laakiin wax qadar ee kulley lama joojin kara laakiin waxaan rabaa inaan u sheega dadkayda inkastoo qaynuunka waddanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudahadaari karaan ay mudaharaad samayn karaan oo si nabadgelyo ay u samayn karaan haddana waxaan fiicneen in maaragtay rabsho iyo maaragtay nidaam kale loo bedela oo taahiro la guba ayaa laga laga fiican yahay mudaharaadka mala samayna waxaa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maaragtay ay xafiisaha ay tagaan oo maaragtay ay hadlaan oo madaxda ama maaragtay county commissionaga ama ay wixii oo maaragtay oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican uu isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani kenya intiisa badan uu haysto magaalada gaariso oo keliya ayaa haysato magaalooyinka kale wajeer mandheerana matooro waaweyn oo had iyo jeer iska ciladoowa ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan haatan bisha barakaysan ee ramadlaanka lagu jirana dadkoo u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagan yihiin inay helaan kuleel fara badan ayaa ka jira gobolkani inkastoo qaybo ka tirsan kauntiga mandheera shalayta ay ka horeen roob lagu diirsaday la-aanta socdaalka hawadana ay horaan shaacisay in magaalooyinka wajeer iyo gaarisa roob yaraan ay ka jiri doonto balse mandheera roobab weyn ay ka hoori doonaan maxamed farax shire v o a garisa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
dad badan oo suuriya u dhashay ayaa jeclaan lahaa in ciidamada kurdiyiinta ee maraykanka uu taageero ee ku sugan bariga dalkaasi ay hubka dhigaan ama ay ku biiraan waxa ay rajeynayaan inuu noqdo ciidanka qaranka ee dalkaasi laakiin hogaamiyaasha kurdiyiinta ayaa sheegaya inay weli labo furan dagaal kaga jiraan islamarkaana ay doonayaan inay la xaajoodaan hoggaanka cusub ee suuriya warbixin ay wariyaha v o eda ee xiidar mardoog ay ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan
gobolka waqooyi bari ee suuriya ciidamada kurdiyiintu hogaamiyaan ee loo yaqaano ciidamada dimuqraadiga suuriya s d f ayaa ku jira roondo iyagoo baadi goobaya mintidiinta daacish ee halkaasi isku qarinaya weeraradana ka abaabulaya jiidda hore ee dagaalka s d f ee ka dhanka ah kooxda turkigu uu hogaamiyo ayaa iyana ballaaratay tan iyo markii ay burburtay dowladdii suuriya dabayaaqadii sannadkii hore taasi ayaa timid markii fallaagada lagu magacaabo ciidanka qaranka ee suuriya ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee manbej iyagoo taageero ka helaya turkiga hadda labada dhinac ayaa ku dagaalamaya biyo xireen muhiim ah oo magaalada u dhow s d f waxa ay sheegtay in dagaalkani uu hor istaagayo awooddoodii dagaal ee ka dhanka ahayd daacish furimaha dagaalka dagaalyahanada s d f ayaa adeegsada naanaysyo oo keliya sababo ammaan awgeed kani waa hafal kuwevera oo ah taliyo roondo waxa ay qusaysaa daroniska turkiga iyo basaasidooda sidaad la socotaan meelo badan ayay nagu soo weeraraan taasina waxay siinaysaa mintidiinta daacish awood ay si xor ah oo sahlan ugu dhaqdhaqaaqi karaan turkiga ayaa u arka ciidamada kurdiyiinta ee ka dagaalamaya suuriya inay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee p k k ee fadhigeedu yahay dalka turkiga turkiga iyo ciidamada suuriya ee ay taageerayaan labaduba waxay xulufo la yihiin xukuumadda kumeel gaarka ah ee dimashik taasi oo isku dayeysa inay dhisto dowlad iyo ciidan qaran isagoo muuqaal ahaan bishii febraayo kula hadlayay wariyaal ku sugan magaalada washington d c madaxa s d f genaraal masluum cabdi ayaa sheegay in ciidamadiisu ay doonayaan inay ku biiraan dowladdan iyo qarankan laakiin aan laga qaybgelin wadahadalka qaranka ma rabno in aan noqonno mucaarad ka soo horjeeda maamulka cusub ee suuriya taa beddelkeeda waxaan rajaynaynaa inaan noqonno shuraako iyo inaan ka qayb qaadanno dhismaha dowladda cusub ee suuriya waxa uu sheegay in s d f aysan sii ahaan karin sida ay tahay hadda laakiin ma uusan sheegin inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan gacankuhaynta aaggooda amaba ay hubka dhigaan maraykanka oo taageeray dagaalka s d f ee ka dhanka ah daacish ayaa bishii hore muujiyey suurtagalnimada in ciidamadiisa uu kala soo baxo suuriya laakiin cabdi waxa uu sheegay in ciidamada maraykanku ay weli qayb muhiima ka yihiin xakamaynta daacish iyo wadaxaajoodka turkiga iyadoo unugyo ka tirsan daacish ay ku dhuumaalaysanayaan gobolka maxaabiis daacish ah oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa lagu hayaa xabsiyo iyo xeryo ku yaalla waqooyi bari suuriya halkaasi oo kuwo badan ay weli aaminsan yihiin fikradaha xagjirka ah saldhig ku yaalla duleedka magaalada alhasaaka ayaa taliyaasha y b j oo ah garabka haweenka ee ciidamada s d f waxa ay sheegeen inay isku dayayaan inay joojiyaan dagaal dhan walba ah waa tan haval snarin oo ah taliyaha garabka y b j
يعني تبو خازنة خازة تبيجي وقت تبقرقي تشكدوري هنا هيا waxay tidhi qaar ka mid ah mintidiinta daacish ayaa ku baxsada si qarsoodi ah iyagoo sii gala baadiyaha waxa ay rabaan inay gobolka ka abuuraan dagaal kale oo sukeeye kadib burburkii dowladda suuriya ee bishii disembar militariga maraykanka ayaa duqeeyey shan iyo toddobaatan bartilmaameed oo daacish ay ku leedahay suuriya si ay uga hortagaan in kooxdu ay ka faa'iidaysato awood la'aanta jirta iyo inay cabsi geliyaan kooxaha gacan siin kara daacish laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in sannadkii la soo dhaafay weerarada daacish ee suuriya ay ku dhowaad saddex jibaarmeen
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay markan dhinaca ciyaaraha haddii aan fiirinana kooxda manchester city ayaa xalay guuldarro la kulantay nottingham forest ayaa gool iyo waxba uga badisay taasna waxay ciriiri sii gelisay usoo bixitaankeeda tartanka champions league oo kaalinta afraad chelsea oo maanta la ciyaaraysa leicester ayaana booskaasi ka geli karta haddii ay badiso liverpool waxay kusii dhowaaneysaa horyaalka premier league inay ku guuleystaan taasoo sii dhabaysay kadib markii ay laba iyo hal uga badiyeen kooxda southampton kulan adag ayaa maanta jiri doona u dhexeeya kooxaha arsenal iyo manchester united kulankaasi oo ah yacni kulan si weyn loo wada sugaayo liverpool ayaa haddii ay ku guuleysto horyaalka sanadkan waxay barbareyn doontaa kooxda manchester united oo labaatan horyaal ku guuleystay markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan
Rabbi tu safara eh annana an qurana ramadane rasulkani muhammad rabbi tu safara eh annana an qurana ramadane qasiidadaasi ramadaanka ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacadaheenna galabnimona iyo caawaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo rasuulkeeni muxamed rabbi tuuso